galab wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo isniina taarikhduna ay tahay saddexda bisha abriil ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mojada gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o e somali com dhegaystayaal haataana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah kenya oo deggan kadib markii mucaaridku ay hakiyeen banaanbaxyadii
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la joojiyey rabshadihii baryahan socday ee mudaharaadyada oo madaxda iyo mucaaradka madaxda dowladda iyo mucaaradku ay isku afgarteen in la hakiyo saas daraaddeed aad baan ugu mahad celinayaa madaxda dowladda waayo annaga haddaan nahay ganacsatada islihi rabshaduhu aad bay nugu hayeen suuq weyn oo laga adeegto oo adduunka dhani usoo adeeg taga khaasatan afrika ayaan joognaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta ilayska v o a oo ku saabsan wartabinta weriyaasha soomaalida iyo weliba goobaha colaadaha
weriyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimadda waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tebi karaan oo ma awoodaan inay meeshiya tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxa laysku haystay intaas waa moogiin waa leeyihiin tababaro
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabta hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa fiidnimadii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka islamarkaana isla gartay inay kulmaan maalmaha soo socda sida ay sheegtay warbaahinta ay maamusho dowladda iiraan wakhtiga rasmiga iyo weliba goobta ay ku kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulhayn iyo weliba dhiggiisa dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaan weli la go'aamin sida lagu xusay wakaaladda wararka ee irna ee dalkaasi iiraan labadan wadan ayaa xidhiirhkooga diblomaasiyadeed isku jaray bishii januari ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kadib markii ay weeraro ku qaadeen taageerayaasha xukuumadda iiraan xarumo diblomaasiyadeed oo sacuudigu uu ku leeyahay magaalooyinka dahraan iyo mashaahad hase yeeshee sagaal iyo tobankii bishii march ayaa labadan wadan ay isla garteen inay dib u soo celiyaan xidhiirhkooda kadib heshiis ay dhexdhexaadiyeen amaba uu ka shaqeeyey dalka shiinuhu guddi ka mid ah qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa maanta xustay in dhowr mas-uul oo sarsare oo ka mida mas-uuliyiinta dalka koonfur oo suudan in lagu soo in loo jarayo amaba lagu eedeynayo baaritaan lagu sameeyey dembi ay galeen iyo weliba dacwad lagu soo ogayo taasoo la xidhiidha inay ku lug lahaayeen dilwadareed ka dhan ah dad rayda mas-uuliyiin sarsar oo ka tirsan xukuumadda iyo weliba hogaamiyaan milatari ayaana lagu xusay warbixintan cusub oo ay guddida qaramada midoobey ee xuquuqda aadamuhu ka soo saareen dalkaasi koonfur suudan taasi oo waa warbixinta faahfaahinaysa mas-uuliyiin dowladda ah oo dilka oo ah dilkaasi baahsan kufsi weliba dad si gaara meel loogu xidhay islamarkaana addoonsi ahaan loogu haystay hannaan galmaa guddidan oo muddo sannad ah baaritaan kan wadaday islamarkaana ka sameynaya lix gobol oo ka mida dalkaasi koonfur suudan ayaa warbixin kooban faafiyey bishii march sida ay sheegeen iyadoo ay ku xuseen in cid ka mid ah dadkaasi la magac dhabeeyey warbixintu in aan lagula xisaabtamin ilaa iyo haatan dembiyada ay galeen ugu dambeyntiina madaxweynihii hore kosofo hashim takay ayaa maanta hortegaya maxkamadda heeg iyadoo loo haysto dembiyo dagaal islamarkaana uu ku eedeysan yahay olole dil iyo weliba jirdil ah oo la geystay sannadihii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii ilaa iyo sagaal iyo sagaashankii xilligaasi oo ahaa xilligii madax bannaanida serbiya ninkan oo marageesi ku ahaa dagaalka ku dhufo ka dhaqaaqda ah ayaa sheegay inaanu wax dembiyo gelin islamarkaana dafira eedaha loo soo jeediyey kuwaas oo ah inuu beegsaday dadkii ka soo horjeeday oo lala xidhiidhinayay inay sameeyeen qoomiyadda kosovo gaar ahaan ururka keeleh serbiyiinta iyo weliba roma kuwaasoo rabay inay xukunka hantiyaan dacwad ogayaasha ayaa sheegay in taka ayaa lagu naanaysi jiray snake amaba amas intii uu dagaalkaasi socday iyadoo uu si wadar ah mas-uul uga yahay biise ay sheegeen in in ka badan la dilay dad ah kor u dhaafaya kun qof iyadoo ay dileen keele falkaasi oo kale ah dad qudha laga jaray iyo weliba kuwa xidhan oo iyagoo xidhan si xun loola dhaqmay islamarkaana la jir dilay dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi haatan u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a galab wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay banaanbaxyadii labadii toddobaad ee lasoo dhaafa ee ka dhacaya dalka kenya ayaa maanta baaqday iyadoo hogaamiyaha isbahaysaga mucaaradka kenya raila odinga uu hakiye kadib baaqa ka yimi madaxweyne william ruuto oo ahaa in la joojiyo isu socodka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ayaa guud ahaanba shaqaynaya xaaladuna waa ay degan tahay banaanbaxyadan ayaa qaarkood ay isu bedeleen qalalaase ay dad waxyeelo ka soo gaadhay goobo ganacsina lagu bililaqaystay haddaba soomaalida ku nooloo magaalada nairobi ayaa aad u soo dhoweeyey in la hakiyey mudaharaadyadaasi guryaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa la kulantay qaar ka mida soomaalida xaafadda islii sidan ayaanay ku cabireen amaba ay ku dhiibteen ra'yigooda
magacaygu waa hiba cali jimcaale joogta islii kana mida ganacsatada islii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la joojiyey rabshadihii baryahan socday ee mudaharaadyada oo madaxda iyo mucaaradka madaxda dowladda iyo mucaaradku ay isku afgarteen in la hakiyo saas daraaddeed aad baan ugu mahad celinayaa madaxda dowladda waayo annaga haddaan nahay ganacsatada islii rabshaduhu aad bay nagu hayeen suuq weyn oo laga adeegto oo adduunka dhani usoo adeeg taga khaasatan afrika ayaan joognaa saas daraaddeed markii la cabsanayo dadka adeegdoonka ahay kuuma imaanayaan adigana dee waxba ma gedanayso waxaad noqonaysaa qof oo dareen ku jooga saas daraaddeed marka aad baan ugu mahad celinayaa madaxda adinka oo v o ana waa idin salaamayaa magacaygu cabdisaaq sheekh maxamed xirsi ku nool dalka kenya khaasatan nairobi aad iyo aad ayaan usoo dhowaynaynaa saamayn badan ayay ku yeelatay dhan walbaba bulshada ayay ugu yeelatay dowladda laftigeedana dhaqaaliheedii iyo waa saamaysay marka arrintaas aad baan usoo dhowaynaynaa maantay joogu waa degan yahay magaalada nairobi waa laga dareemayaa ganacsigii meel walba waa furan yahay awal hore isniin walbaba yaantan waa ayay socotee mudaharaadyadu socdeen iyo rabshaduhu dalka dhan gudihiisana waa ka socdeen marka aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajaynaynaa madaxdu inay arrintan hore usii wadaan weliba madaxweyne william ruuto inuu maaragtay go-aan ku qaato go-aan geesinimo le weeye inuu maaragtay mucaaradka qanciyo la hadlo arrintaasna sidaas ay ku dhammaato aysan dib noogu soo noqon ayaan rajaynaynaa v o eedana aad iyo aad ayaan u salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacay waa cabdiweli cabdulaahi maxamed runtii waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in la joojiyey maanta oo khamiis isniin ah in la joojiyey mudaharaadyadii xooganaha maalmaha dhan ka socday islii gaar ahaan waddanka kenya o dhan aada iyo aad baan usoo dhoweynahayaa waana ku faraxsanahay runtii hadda maanta jooga ganacsigu wuu fiican yahay aad buu u wanaagsan yahay maantay ganacsigu maantay waana ku faraxsannahay in la hakiyo mudaharaadyadii iyo rabshadihii wix dhammaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed axmed jimcaale waxaan ka mid ahay ganacsatada waddanka kenya gaar ahaan nairobi waa idin salaamayaa v o da aad iyo aad arrimaha bannaanbaxaya waxaasna maantay xoogaa way way joogtaa way istaagan tahay waana ku faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa maadaama aan rajaynayna afgarad laga gaaro labada dhinacba hadda rashaduna ma fiicnaa margihii hore lasoo dhaafay aad bay noo saamaysay waana mahadsantihin waa mahadsantahay intisaar magacaygu waa farxyaa ibraahim aadan oo ku nool magaalada nairobi gaaraan xaafad isliid waxaan soo dhoweynaynaa in mudaaharaadka la joojay alxamdulilah maanta aad aan u faraxsanahay magacaygu waa ibraahim bile faarax aad baan usoo dhoweynaynaa annaga soomaalida daanu nahay waqti waxaa lagu jiraa ramadaana bisha barakasneed baa lagu jiraa marka looma baahno rabshad iyo qalalaaso xilligan anaga uma baahnin dhankan markaan ka hadalna soomaali ka soomaali ahaan marka aad baan usoo dhoweynaynaa waddankana uma fiicno qalalaasahaas iyo waxyaalaha noocaas uma fiicno marka insha allahu anaga aad baan usoo dhoweynaynaa mudaaharaadka aad la joojiyeen aniga oo ah baari maxamuud cali magan oo ka mid ahaa ganacsatada islii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in la hakiyo la joojiyey mudaharaadyadii baryaha banakhribay oo islii iyo nairobi iyo kenya waddanka o dhan baa rabshada geliyey oo dad badan ku dhawacmeen dad ku dhinteen oo khalkhal badan wadankii iyo shacabkii iyo dowladdiiba u keenay in la hakiyey oo dowladdii iyo mucaaradkii inay ka wada hadlaan arrimahaas aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dowladda waxaan leenahay arrintaas hore ha u wado in la joojiyo oon la hakiyo ma ahe waa in mucaarad la joojiyo mudaharaadyada tootaliba waa in saa lagu joojiyo oo sidaa ay ku dhammaadaan waa la hakiyey maalin iyo lama macno ma yeelanayso wixii waxaa la rabaa in hore loo wado dowladdu ay hore dadka ugu shaqayso oo dowladdu waxaan sixir bararka iyo balaayadan iyo dhibaatooyinka jira iyo karayskan waddanka ka dhacay wax ka qabato sidaasaan maaragtay aan dowladda ka codsana wasalaamu calaykum warxmatullahi barakaatu
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi oo u warramayay waryahayaga intisaar saalax xuseen madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa khudbadda ka jeedin doona habeenka salaasada gobolka florida kadib marka uu hortago maxkamadda ku taala new york halkaasoo ay kaga socoto dacwad la xidhiidha eeda ku saabsan lacaga lagu aamusiiyey haweene la sheegay inuu xidhiidh dhex maray warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo soo koobayaa jamaal axmed cismaan trump ayaa isu soo bax ku qaban doona xaruntiisa maralaago ee gobolka florida kadib marka uu kasoo labto manhattan new york halkaas oo la filayo inuu si iskiisa isu geeyo waxaa la rajaynayaa in taageerayaashiisa ay ku soo biiraan isu soo baxa florida ka dhacaya isagoo isku dayi doona inuu sawir ka bixiyo awoodda iyo diidmada ee eedeymaha loo haysto isla mar ahaantaasina uu u bedelo hanti siyaasadeed si uu kor ugu qaado ololihiisa madaxtinimada ee sannadka trump ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo ku saabsan been abuurka diiwaanada ganacsigiisa oo ay ku jirto ugu yaraan hal dembi oo culus sida ku cad eedeymaha ay soo gudbiyeen xeerbeegtida manhattan isbuucii hore sida ay sheegeen laba qof oo arrintani la socda kuwaas oo la hadlay wakaaladda wararka associated press waxay ka gaabsadeen dadkaasi in magacyadooda la shaaciyo sababtoo ah in aan weli xogta eedda aysan ahayn mid bulshada lala wadaagay trump waxa uu dafiray in uu wax khalad ah sameeyey waxaana baaritaanada oo sannado badan socday uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo la doonayo in lagu waxyeeleeyo musharaxnimadiisa donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa ciwaanada warbaahinta helay mar kale kadib markii eedeymaha si cusub loo soo jeediyey waxaana uu jecel yahay dareenka warbaahinta halka qaar ka mid a qareennadiisa ay doorbidi lahaayeen inuu iska aamuso ololihiisa ayaa aaminsan in warka maxkamadeyntiisa ay tamar siisay taageerayaashiisa durba ololaha trump waxa uu sheegay inay ururiyeen in ka badan shan milyan oo doolar ayna diiwaangeliyeen in ka badan lix iyo toban kun oo mutadawiciin oo la shaqaynaya ololaha tanii markii lagu soo oogay dacwadda donald trump afhayeenka trump stephen chang ayaa sheegay inay arrintaasi tusaale muhiimay u tahay dadka maraykanka ayna muujinaysa buu yiri in dadka maraykanka asal kasta leh ay khaati ka taagan yihiin sida uu yiri in hub ahaan loo isticmaalo nidaamka cadaaladda maraykanka iyadoo lagu bartilmaamaysanayo trump iyo taageerayaashiisa trump ayaa khamiistii waxaa dacwad ku soo oogay xeerbeegti kaas oo ku saabsan lacag la siiyey inta lagu guda jiray ololihii madaxtinimada ee sanadkii haweenay jilaaha oo samaysa aflaanta qaaqaawan taasoo lagu eedeeyey inay trump xiriir gogolah la samaysay sannado hore
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee reuters ama aan idhaahdo associated press haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii layska v o a oo inoo hayo maxamed culaad xasan
dowladda soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay wejigii koowaad ee dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab guulahaasi ayaa isugu jiray kumanaan ay sheegtay inay ka dishay maleeshiyada ururka al-shabaab maraykanka ayaa ku sheegay dhulka ay al-shabaab ku weysay wejiga koowaad ee dagaalka saddex meelood meel dhulkii ay ka talinaysay dagaalka ka hor oo qaarkood ay ku sugnayd toban sannadood ka badan afyaanka al-shabaab cali maxamuud raage oo dhowaan ka hadlayey dagaalka ayaa ku tilmaamay wejiga koowaad ee dowladdu guulaha ka sheegatay mid fashilmay ciidamada soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ka socda wadamada safka hore iyo saaxiibada soomaaliya oo ugu horeeyo maraykanka ayaa hadda maraya gebagabada qorshaha wejiga labaad ee dagaalka sida saraakiil magacooda ka gaabsaday ay u sheegeen barnaamijka elayska v o eda wejigii hore ee dagaalka warbaahinta madaxa bannaan fursado badan uma helin kasoo warramidda goobaha dagaalka si ay xog dhaba oo madaxa bannaan uga soo gudbiyaan ama ay u xaqiijiyaan sheegashada dowladda iyo al-shabaab marka ay timaado khasaaraha guulaha iyo xogaha kale ee dagaalka maxamed cabdiwahaab waagaasimaha idaacadda risaale ee magaalada muqdisho waxa uu walaac ka muujinayaa sida ay saxaafadda xurta ah fursad ugu heli karto tabinta wejiga labaad ee dagaalka warbaahinta soomaaliya madaxa bannaan aaday u dhiban tahay gaar ahaan xiliyadan hadda dagaalada lagu jiro oo socda waa ugu daran tahay hadda wejiga labaad oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ciidamada aada sheegaysid oo aan admis ka tirsanayn dhibaatooyinay geysan karaan kuwa aan ciidamada dawladda ahayn ee macawisleyda ee cid la xisaabtamay aysan jirin kuwa dawladdaa samayhaya mararka qaar ciidamada banaanka ka imaanaya iyo waxaas kala duwan sidii dhacdooyinka ay samaynaya ama ka dhici kara oo dhibaatada loosoo tegi lahay waa wax adag u baahan in la sameeyo maxamed cabdiwahaab ayaa sheegay inay jiraan caqabada haysta wariyaasha oo u diidaya inay galaangal u helaan xogta saxda ah ee madaxa bannaan horta qolooyinka kasoo horjeeda oo al-shabaab iskaba dhaaf ba iyaga kuwaas inaysan tixgelin siinayn waa ognahay waana ka warqabnaa tixgelina umahaayaan warbaahinta iyo nimankaasna waa ogtaho weligoodayba ay dagaal kula jireen maxaa yeelay haddee maba maba u samaysnaba ayagu inay inay warbaahin madax bannaan iyo siday u shaqayso iyo inay wixii la raba ay samayso ayaga agtooda maba laga ogola meel ay joogaanna warbaahin madax bannaan kama shaqayso waa ka warqabtaa muqdisho xilligii ay qayb ka jeedi jireen dhibaatadii inta yaroo meeshay joogaan jooga ay ku hay jireen marka horta qoladaas ayaga maba laga filanayaba sidii la rabay inay wax utabiyaan laakiin qolada la rabay inay warbaahinta madax baneeyaan oo wariyaasha ay u ogolaadaan inay goobaha dagaalada ay ka dhacaan iyo meelaha laga saara nimankaas ay tagaan oo si madax bannaan ay warbixinada iyo xogaha ka jira ay usoo bandhigaan la rabay ayaan laga haynin dowladda federaalka ma ogola in la sheego wax ka duwan waxa ay iyaga rabaan inay sheegaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in wariyaasha laga hor joogsado ama aysan fursad u helin soo tabinta xogta dhabta ah ee goobaha dagaalka
waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhegeystayaasha runtii horta dagaalka hadda dalka ka socdaahay waxa uu ka socdaahay intiisa badan waa dhul nimanka khawaarijta ay muddo badan haysteen haysashadaas ay haysteen ay keeneen inay baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan dhammaan nuucyadii warbaahineed ee dalka ka jiray qalabkii warbaahineed ee jiray ay la wareegeen islamarkaana waxyaabihii wariyaasha u sahli lahaa inay shaqooyinkooda qabsadaan oo dhan ay baabi'iyeen oo dhibaato maaragta weyn ay u geysteen sidoo kaleetana waa dhul fog oo ay adag tahay in maaragta si sahla lagu gaaro ama wariyaashu ay si sahla ku tagaan gaaristiisa waxaa kaloo uu yahay dhul ay ka jiraan xaalado maaragtay cabsi leh oo mararka qaarkood dad maaragtay caadi ah ay ku adag tahay inay tagaan oo maaragtay ku dhaqdhaqaaqaan hadday ahaan lahayd miilooyinka ay dhulka ku aaseen ama nuucyada dagaalka oo ay isticmaalaan iyo arrimahaas oo dhan marka horta marka koowaad arrimahaas innagoo aad iyo aada uga taxadarayna waxaan xil weyn runtii maaragtay dowladda soomaaliyeed mas-uuliyaadkeeda iyo siyaasiyaadkeeda ka mid a in badqaabka wariyaasha laga shaqeeyo lagana taxadara ammaankooda marka taasi horta caqabad ayay runtii ahayd hase ahaatee iyadoo sidaas ah ayaan ku dadaalnay in maaragtay saxafiyiintu ay helaan wararka halkaas maaragtay wax alla wixii howlgalka socda wara ee ka soo kordhay in saxafiyiintu ay si deg dega u helaan si joogta ayaan shirar jaraa'id u qabanaynay usoo saaraynay warar deg dega saxaafadoo dhanna runtii si isku mid ah ayaan maaragtay wakhti qura warka ula wadaagaynay oo aan ugu gudbinaynay marka runtii annaga aragtideenna waa in saxafiyiinta soomaaliyeed si madax bannaan ay xogta u helaan waa inay galaangal iyo awood u yeeshaan in alle intii la awoodo inay furimaha tagaan oo maaragta ay ay ay iyo meeshii kaleo ay tegi karaan ee suurtagala laakiin wariyaasha iyo muwaadiniinta kaleba mas-uuliyad ayaa naga saaran amnigooda meeshii aan u aragna inay khatar uga imaanaysana dowladda mas-uuliyad gaar ah ayaa muxuu ahaa ka saaran waxaan aaminsannahay in alla intii awooddeenna ah ee aan keri karnay ee saxafiyiinta noloshoodana aan halis ku ahayn inaan isku daynay in saxafiyiinta aan maaragtay u sahlno meelaha ay tegi karaan amni ahaan inay tagaan oo wararka ay ka soo tabiyaan xilliyada dagaalada waxaa la sheegaa inay soo kororto khatarta ay la kulmaan wariyaasha soomaaliyeed sababo la xiriira dhinacyada oo dafira dhexdhexaadnimadooda iyo tababaro kasoo waramida goobaha colaadaha oo aysan inta badan wariyaashu helin wariyasada cabdi tahliil waxa uu ka tirsan yahay telefishinka universal waxa uu ka mid ahaa wariyaal wejigii koowaad ee dagaalka kasoo waramayey goobihii laysku farasaaray sagaal iyo tobankii bishii luulyo ee sanadkii tegey sida waxa uu ka mid ahaa wariyaal uu dagaal ku qabsaday deegaanka aato ee gobolka bakool oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab xilligaas oo magaalada ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gobolka u tegey inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen waxaa kaloo uu halis ku galay dagaal isna deegaanka hilowla gaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ka dhacay barnaamijka eleyska ayuu uga sheekeeyey khatarihii ay la kulmeen subaxa waagu aroortii ayay ahayd ayaan u joognay ayaa magaalada hoobiyaal ayaa kusoo dhacay hoobiyaasha kadibna baabuur qarxaya ayaa soo galay xero aan sidaa nooga fogeyn ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda kadib waxaa dhacay dagaal toos ah maalinkaas waxay ahayd maalinka ugu horreysay oo aan arkayna dagaal toos oo ka dhacaya oo meel aan joognay lagu soo qaaday dagaalkaasi inuu ahaa dagaal mid aada u culus la adeegsanaya hofka noocyadiisa kala duwan annaga ka saxafiyiin ahaan goobtaas ku sugnaa waxaa nagu dhacay ciidamadii defence ay kala galeen nimankii saraakiisha madaxda ahaa meel loola cararay meel cidla aan soo istaagnay marka markaas waxaa dhacday inaanu meel xero ciidan hosaan oo kale naga hay inaan ahaanay xerada ciidanka haddana ciidankii ay jadaal loo soo celiyeen meel baabuur ah oo baabuurta ay taagnaayeen baabuur sidaas hadii aan istaagnay baabuurtuna ay tahay yoolka ugu badan oo markaa sida xabaduhu ay kusoo dhacayaan oo kooxda weerarka soo qaaday ay rabtay inay qabsadaan markii aanu abaar dagaalka uu socday dagaalkiina uu aada u xoogeystay oo aanu garan weynay meel aanu aadno maadaama ciidamada defence ay ku jiraan annagii dad hubaysan aana ahayn muuqaalo wixii aan qaban karnay markaasi aan qabanay inaanu ama ka baxdaan goobta dagaalka oo bal goob xoogaa u jidda oo xabaddu aysan soo gaari karin a tagtaan aba gaari ayaanu wadanay gaarigii ayaan kaxaysanay kadibna waxaanu go-aansanay maadaama dagaalku uu sii cuslaanayo inaanu aadno dhanka dowla deegaanka soomaalida oo xaduudda uu la wadaago deegaankaasi dagaalku uu ka dhacay markii aanu tagnay deegaanka deegaan lagu magacaabo godgod ayaan tagnay oo gudaha hoose etoobiya ah halkaas waxaa dhacday maadaama deegaanka si fiican aan nagu aqoon annagana laga aqoon inala xiro oo ciidamada halkaas ku sugnaa ayna xiraan saddex maalin ay halkaas aanu ku xirnayn na lamana aqoon taasina waxay keentay deegaanka oo na aqoon oo aqoon looga lahayn inaan halkaas ku xirnaano taleefanadina laga qaado meel contact aan ka samayna aan weyno dagaal waxaa jira aanu joognay oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo hilowlagaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidii kii lamida inkastoo markaas khibradda iyo kasoo warramidda goobaha dagaalka ay ka suneyd kii hore waxaa dhacakaas in dagaal uu ka dhacay isla sidii oo kale khataro badan ayaa ilahay nagu soo badbaadishay wariyasada ayaa wariyaasha soomaaliyeed ee doonaya inay goobaha dagaalka ka soo warramaan iyo dhinacyada dagaalamaya fariintan u diray waxaa loo baahan yahay wariyaasha kow intaysan ka fakerin xog iyo inay dadka xog usoo gudbiyaan in naftooda ay ka fakeraan in wax kasta ay muhiimadda ku horumariyaan naftooda iyo badbaadadooda kooxahana waxaa looga baahan yahay halkaas ku dagaalamaya in wariyaasha tixgelin gooniya ay siiyaan wariyaashu waa madaxa bannaan yihiin dhinaana lama safna weliyuhu markuu aadahayo meesha meesha uu aadahayo ka horta xog fiican inuu ka hayo inuu u diyaargaroobo inuu aadahayo goob dagaal ka dhacayo oo goobta dagaal ka dhacayona aysan lamid ahayn goobaha nabaddu ka jirto oo caadiga oo laga soo waramo marka inuu si buuxda ugu diyaargaroobo meesha xog fiican inuu ka hayo in deegaanka si fiican uu haddii uu yaqaanona waa okay haddiusan aqoonina deegaanka si fiican in u kala barto haddii lacala xaaladdu ay xumaato meel uu aadi karo si uu u garto in qalabka looga baahan yahay oo uu isticmaalayo oo uu isticmaalayo inuu wax ku sameeyo inuu sidoo kale u diyaargaroobo oo qalabkaasi uu ahaaba qalab ugu talagalay goobaha dagaalka lacala waxaad arkaysaa mararka qaar waxaa nagu dhacaysay inaan boortooyin waaweyn wadanay oo qaar ka mid a dadkii aan la soconay iyo mas-uuliyiinta aan la soconay ciidamada la socda ama waardiyaha ay kaa shakinayaan marka in boortooyinka iyo waxyaabaha necessariga ah muhiimkaan ahayn in wariyaashu ay iska dhigaan in haddii ay heli karaan jaakadii price ay ku qornayd ay qaataan koofidii maxamed cabdi wahaab ayaa isaga aaminsan in mushkiladda aysan ahayn tababarka wariyaasha ee ay tahay sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen kasoo warramidda goobaha dagaalka waa leeyihiin wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tebi karaan oo ma awoodaan inay meeshiiya tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxaa laysku haystay intaas waa mogiin waa leeyihiin tababaro waa awoodnaa anaga waa samayn karnaa inaan samayno laakiin markaan isku dayna inaan soo bandhigno awood umalihi inaan soo bandhigno wax lidikahaana loo adeegsanaa waxay ku leeyihiin al-shabaab aad u adeegay war aniga al-shabaab uma adeegayi dhacdada taagan oo meesha ka jirta inaa soo bandhigaan rabaa haddii aan dhacdada lasoo bandhigin berris kan kale see looga taxadira waa in lasoo bandhiga soo maha dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys jaamac ayaan weydiiyey qorshaha dhinaca warfaafinta ee dowladda soomaaliya ee ku aadan wejiga labaad ee dagaalka
waad mahadsan tahay sidaad la socotid dagaalka ka dhanka khawaariijta waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa dhinaca militariga qayb waa dhanka dhaqaalaha qaybna waa dhanka ideolojiyadda warbaahintu ay qayb ka tahay saddexda qayboodna mar walba waa kuwo isbarbar socda waa run wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaariijta ayaa dhowaan bilaabanaya saddexda qaybood ee dagaal ka kooban yahay ayaan soo xusayna mar walba isdaba socdaan warbaahinta dowladda kaalinteeda ayay dabcan ka qaadanaysaa howlgaladan waxaan shacabka mar walba la wadaagi doonaa halka ay wax marayaan deegaanada cusub ee laga xoreynaya cadowga xaaladaha nololeed ee shacabka deegaanadaas ku nool barnaamijka xasilinta ee laga barbarwado dagaalka iyo dhammaanba wax alaale wixii loo arko inay kaabayaan howlgalada ayay warbaahinta dowladda shacabka la wadaagi doontaa haddii ala yiraahdo xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya horeyna usoo ahaa weriye iyo difaaca xuquuqda wariyaasha ayaa isaga aaminsan in dowladda soomaaliya ay fursad u siiso wariyaasha in si madax bannaan ay xogta uga soo tabiyaan goobaha dagaalka iyo deegaanada al-shabaab laga xoreeyo mahadsanid runtii wariyaasha soomaaliyeed aada bay muhiim ugu tahay in ay fursad u helaan inay gaaraan goobaha ay howlgalladu ka socdaan gaar ahaan wejigan labaad ee bilaabanaya sababtoo ah wariyaashu waxay heli karaan xogta rasmiga ah iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka deegaanadaas oo muddo dheer al-shabaab ay gacanta ku hayeen oo ama ay maamulayeen muddo maaragtay shan iyo toban sano meelaha qaarkood ku dhow amaba ka badan dadkaas waa dad maaragtay xaalado culus iyo nolol adag ku noolaa oo qaarkood aanay nolosha caadiga ahee qof uu ku noolaado aan ku noolayn loo ogolan inay maaragtay social mediaha isticmaalaan meelaha qaarkood teleefanada smartformka maaragtay aanan heli karin waxyaabo fara badan cariiri waxyaabihii maarata entertainmentiga ahaa loo diiday waxaasoo dhan maaragtay oo qofka bani aadamka ahee xataa uu u baahnaa aan maaragtay fursad loo siinin dadkaas waxay nolol adagay ku jireen marka waxay u baahan tahay in xaaladoodii dhabtaha laga wareysto la ogaado weliba war ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ama dhinacyada iska soo horjeeda oo runtii waryuhu waa qof dhexdhexaada wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira marka aniga fursad weyn ayaan u arkaa in la siiyo wariyaasha weliba maaragtay la ilaaliyo ammaankoodana maaragtay la ilaaliyo iyagoo laftoodana ay noqdaan kuwa tababaran oo qaarkood sita qalabkii loo baahnaa oo maaragtay qaata qalab kasta oo loo baahan yahay ay maaragtay si aanay dhibaato usoo gaarin ay aada u taxadiraan marka ay tegayaan meelaha howlgalladu ay ka socdaan oo marka la xaqiijiyo amniga sababtoo ah nimankan khawaarijta marka ay meel ka baxaan mararka qaarkood waxay dhigaan waxyaabo qarxa iyo wax lamida marka runtii dowladda soomaaliyana waa maaragtay waa ku dhiirigelinaynaa sababtoo ah wariyaashu xogta ay u baahan yihiin shacabka soomaaliyeed ay soo bandhigayaan waana ku dhiirigelinaynaa in wejiga labaad ay qeyb weyn ku yeeshaan oo ay kasoo waramaan xaaladaha ka jira deegaanadaas oo dhan sida ku xusan warbixinada guddiga difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka ee marka lasoo gaabiyo layidhahdo c b j soomaaliya waxaa lagu dilay shan iyo siddeetan wariye intii u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatanka waxaa intaa dheer dhaawaca xarigga iyo caburinta kale ee ay wariyaasha kala kulmaan dhinacada is haystay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadannay fursadaha ay wariyaasha madaxa bannaan u heli karaan kasoo warramidda furimaha dagaalka iyo goobaha al-shabaab laga xoreeyo soomaaliya xilli dowladda soomaaliya ay gebagabo marsiinayso diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo
aad iyo aad ayu colaad umahadsanyay dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa washington qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan dhegaystayaal u gudbi doonaa oo qodobada aad ku maqli doontaan ayda ku soo maqanna waxaa ka mid ah daada fatahaada ku sameeyey baardheere iyo weliba xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo barnaamijkii dooda gaaban hase yeeshe marka hore kusoo dhowaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna baarlamaanka dalka maleesiya ayaa maanta ansixiyey sharci joojinaya qaanuun qasaba ka dhigaya in qofka dil lagu xukumi karo iyada oo kooxda xuquuqda aadamaha ka shaqeeyaana ay soo dhoweeyeen codayntan oo ay u arkeen tallaabo muhiim ah oo sidoo kale ka aragti amaba ka hirgeli karta meelo kale oo ka mid ah koonfur bari qaaradda eeshiya dadka lagu helo dembiyo ay ka mid yihiin dil iyo weliba ka ganacsiga daroogada ayaa markii hore islamarkaba xukun dila lagu ridi jiray iyadoo garsoorayaashuna aanay haysan wax taasi ka duwan amaba khiyaar kale xeerkan ayaa meesha ka saarin meesha aan ka saarayn aan idhaahdee in qofka dil lagu xukumo balse waxa uu garsooraha siinayaa inuu qofka ku xukumi karo xabsi inta u dhaxaysa soddon ilaa iyo afartan sanno iyadoo la eegayo xaalada dowra oo arrimahaasi la xidhiidha wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa fiidnimadii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka islamarkaana isla gartay inay kulmaan maalmaha soo socda sida lagu sheegay warbaahinta ay maamusho dowladda iiraan waftiga amaba wakhtiga rasmiga ah iyo weliba meesha ay ku kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulhayni iyo weliba dhiggiisa dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaan weli la go-aamiyena sida lagu xusay wakaaladda wararka iiraan ay maamushay irna labadan wadan ayaa xidhiirhka diblomaasiyadeed isku jaray bishii januari ee sanadkii laba kun iyo lix iyo toban iyadoo intaasi kadib ay tallaabadaasi qaadeen kadib markii ay weeraro ay geysteen taageerayaasha xukuumadda iiraan islamarkaana ay la beegsadeen xaruma diblomaasiyadeed oo sacuudigu uu ku leeyahay magaalooyinka dahraan iyo mashaacad hase yeeshee sagaal iyo tobankii bishii march ee aan soo dhaafnay ayaa labada wadan ay isla garteen inay dib u soo celiyaan xidhiirkooda kadib heshiis ay dhexdhexaadiyeen amaba ay ka shaqeeyeen shiinuhu dhegeystayaal qodobadii wararka adduunkuna waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qeybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa toddobaada ka hor ay ku dhufteen amaba uu ku dhuftay daad xooggan oo ka dhashay roob halkaasi ka da-ay iyadoo daadkaasina uu barakiciyey in ka badan toban kun oo qoys oo ka mid ah bulshada baardheere sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheere sidoo kale dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo ka jawaabaysa dhibaatada ka dhalatay fatahaadaasi ayaa gaadhsiisay ilaa iyo toban diyaaradood oo sida gargaar cuntooyin iyo weliba iyadoo halkaasi sicir barar baahsan u ka jiro warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo hayaa waryahayaga kismaayo nooga soo warrama aadan maxamed salaad fatahaaddan sida weyn u saameysay toddobaadkii hore degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka jawaabaysa musiibadii ka dhacday degmadaasi waxaa laga dejiyey degmada baardheere ilaa toban diyaaradood oo siday gargaar bani'aadanimo kuwaasi oo loogu talagalay dadkii ay daadadka kusoo rogmadeen ee saameynta xoogan ay ku yeesheen fatahaadahaasi maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa sheegay in xaalad adag oo ka jirta degmadaasi ay hadda qorsheynayaan sidii ay gargaarkaasi dowladda federaal ka yimid loo gaarsiin lahaa dadka fatahaadaha ka badbaaday ee ku nool degmada baardheere sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax dhanka dowladda ilaa toban diyaaradood baan laga soo gaartay oo aduu ku leelaashan waday marka waa aduu hadda waa diyaarsanyahay hilkaas dadka inaan gaarsiina qorsheynayna oo dad danyarta aan gaarsiino oo soo diyaarino marka aduu hadda intaas baa dowladda laga soo gaartay imise ayaad ku qiyaasteen markii aad tirikoob ku samayseen dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadahaasi
waa anagii degaanada deegaanka ka jooga tira mota kormeeraan sameynaa jiro iyo kormeeraan sameynaa jiro iyo tirikoob aan diyaarinay marka aduu tiro toban kun ka badan toban iyo kow kun ila labaiyo toban kun meelahaas ahaa ayaa barqacday sidoo kale gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax ayaa ka warbixiyey xaaladaha guud ee nololeed dadka ay naf iyo maalba ku waayey daadadkii xooganaa ee ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gado kuwaas oo saameyn xoogan yeeshay xaalada dadka runtii waa weli waa waa la tacaalayna daafaha magaalada dimeri ay ku qaxeen unbay midafka joogaan dee goobihii ay ka qaxeen laguma soo laaban oo marka inta ku dhimatay ilaahay u naxariisto dhaawacyadii la daryeelayo oo biyaha ay wax gaarsiiyeen waa jiraan qurayshe aadan cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada baardheere ayaa dhankeeda v o a u sheegtay in sicir barar baahsan uu ka jira degmadaasi baardheere kadib fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi kuwaasi oo ganacsatadii ka badbaaday fatahaadaha ganacsigooda ay bilaabeen in sicirka cunooyinka ay kor u qaadaan taasi oo caqabad xoogan ku noqotay dadka danyarta ah ee ku nool degmada baardheere ee gobolka gado horta waxaan aragnay ma ahan oo wax rabbaani ah ilaahayga boqorka ahabaa keenay arrintan wax maanta la dhihi karo bini'aadan baa isu geystay ma jiraan waa wax rabbaani ah marka fataadihii wax badan bay saameeyeen saameyn waxay ku yeesheen ganacsigii waxay ku yeesheen nafta de waad ogtahay horena waan uga hadlay macnaha naf bay ku yeesheen oo dhimatay dadkii wixii noolaa waxaalaada ugu daran ba juuc baa jira gaajo baa jirta qofka hadduu maanta wax waayey oo wixiise ay dhaafeen wixii uu gadan lahaaba haddana waxay noqdeen waxay saameeyeen in ay sixir barar uu dhaco oo haafka sokorta ah uu marhayo konton dollar oo burkii sidoo kale hadiiba la helo lacalla hadiiba la helo haddii kale aan la arkaynin oo ayna caana jirin oo hilib jirin oo wax alla wixii qutul duruuriga ahaa oo degmada baarir ama ummadda ay ku wada nooleydba maanta ay kasal taagan tahay wax laga hayo aysan jirin miya horta waxaa weeye wax hareemaaba iska yar laakiin wixii u haray qoladii wax u hartay waa garan kartaayo dee biyuhu ma wada saamaynin oo saamayn inta badan waa waa suuqi waa kacay laakiin meelo darfa darfa ah oo waxaa jiray adigu dukaamiya waxya noocaas ay ku hareen wixii ayaga ahaa waa shilin ba shilin hadduu loorka burka aganaya lix boqol meliya laba boqol buu taagan yahay maanta waa konton dollar ku dhawaad weeye sokortii sidoo kale berihi sidoo kale sixir bararkii ugu baaxadda waynaa abid aan aragba meesha ka dhacay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii degmada baardheere uu kusoo rogmaday daadad xoogan oo ka dhashay rababkii ka dacay degmadaasi iyadoona in ka badan labaatan qof ay ku dhinteen daadadkaasi halka ilaa toban kun oo qoys in ka badan ay ku gurya beeleen waxaana haatan soconaya dadaallo xoogan oo maamulka degmada baardheere ay wadaan ka u ku aadan sidii loo samata bixin lahaa dadkii ka badbaaday fatahadihii xoogana ay ku dhuftay degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonnaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona shanta bisha abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadla ah oo aad dhegaysan doontaan arbacada haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya sulaybaan cilmi sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horreeyey sulaybaan cilmi horumar uu sameeyey waa socda laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiis hortaagayo shakhsiyaadkii dalkii waxyaalo iskumida la keeno tusaale ahaan soomaalidu sideedaba dhaqan ahaan waxay wax iskumida waa isku daydaydaa macnaha iskudayasha timaada anigaa dukaan furanaya kii kalena dukaanbuu igaag furanayaa maqaaxidii maqaaxibuu kan furanayaa kan kalena maqaaxibuu kaag furanaya hoteel baa la furayaa kan kalena hoteel buu kaag furanayaa markaad egta soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku felgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo iyo hoteel oo ku badanaya wadankii ku soo badanaya maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta waa mahadsan tahay sulaymaan dibaan kugu soo laabanaya maxamed cabdi yuusuf adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliilaya ku dhooda inay keenaan ganacsi isku mid ah gurur baa dhacay waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national balinkiil u samayn lahayd qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirageliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyeen oo dadkii shaqo abuur sameeyeen hadda markaad aragtid magaalada inkasta oo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinayn weli haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliya ganacsatada aan la niyad jebin sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhallinyar ah oo ay ganacsatadu jihaysay shaqo abuur samaysay oo dowladdu aysan kafalgarayn karin oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kole ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajtoo kale ganacsatada caadiga oo kale kalluumaysatadoo kale hudheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorkii loogu daaysa adduunka shuruucda xadadaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commershin baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucday soo saaren kale xadadi lahayd inuu qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen way dadaaleen way dadaaleen dhiirageliyen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga sidaas
sulaymaan haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagayaha marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka samaynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midkaa waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo kudayashadan laisku dayanayo waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoonu lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jiro weyanoo cidna ma sheegas laakiin miduu maxamed ka dhawaajiyay oo jamber commerciga haddii ciddii adig kula xisaabtanta ay maqan tahay adiga ayaa lagaaga baahanya inaad waxaasoo dham adigu magaranaysa aad hilaalisiid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadanahaan ka jiri lahaa qof walba xakamayn lahaa ma jiro marka adigu haddii aad ganacsato tahay waxaa lagaaga baahanya inaad waxaas adiga oon ergin inaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimaysaa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keentaa waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay maxamed sida suleymaan uu ka dhawaajiyey ma habboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku habboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen ganacsatadu dee dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda boolisigii u dejin lahayd wasaaradda ganacsi oo u xilsaan oo rabay shuruucdii dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan dadku wuxuu xor ku yahay oo sharcigu ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorkiisa ciyaare markaasaana quality counterhol ku jiraya marka waxaan ku talinayaa anfurkayga in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda lasoo saaro inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay amaba dejisay way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayn oo dad ganacsatadii sidii baa isku garabyaaca weligu ka jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag haddii wax isku mid a matalaba ganacsatada koon lagu celiyo saaxiibka ku celceliye taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iida ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaroo kale bajaajtoo kale oo aad lagu celceliyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkeeda aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaabaa maanta meel toban kilomitr shan kilomitr aad raacdi moto ama laba doolar ama laba doolar aad ku tegi karta meel kasta tartan xagga suuqaaba keenaya faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kasoo noqotay waana tartan ganacsiyo dadku isu fikar ay la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadkii haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacag dhaqaalo badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga sidan tusaale maalin walba hodheelaa la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka way niyad jabaya dowladii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay mooral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiiradaan taas markaa waxaan dowladdan fariintan gudbinaya iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto waxaan siinayaa suleymaan cilmi
horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankooda iyo iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatarteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacadaha wadanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira intaasoo iskoolbaa ka jira oo wada barayfadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna sidaasoo kale tusaale ahaan bacda maanta magaalada la keeno oo ganacsataa keenta haddana dhibta waa badata waxa dhibta keliya tayada waad arkaysaa environmentigiina dhibku hayso oo meel walba ay taallo bacmadow marka sidaasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu waxaa loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaleoo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin waxaa loo bahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiye kalo dadaalkoogana maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladi ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa ficnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa oo khatartuu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa inay mar walba wax ka bedelan horumar sidii intaa kasii badan ay kasii sameeyaan haye maxamed cabdi yuusuf saaxiibkay waxaad moodaa in dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambarka romshi uu ka duwayaad moodaa dhaliisha maadaama xilli adag waxay sameysoo dulqaateen dalku soo maray dowladda haddeer saynu ka waran matalan ba dowladda federaalka ay jirta ummadda soomaaliya matalaysa cidda ugu badan ee ganacsatada dee wax ka hesho mushaarooyinka iyo cidda laga helaa waa ganacsatada un weliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale waa xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo oo dadka la damaanadqaad loo sameeyo oo tababara heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ana lasoo saaro maanta horumar baa caalamkao dham laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummaddii waxay u baahan tahay wax taya leh ummaddii waxay u baahan tahay wax kale oo baahyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oy ganacsatadii keento markaas lama odhan karo markaas dowladdu uun inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tiltilmaamto ama tiraahdo damanaad looga baahan yahayba ma jirto ganacsigu hadda cidhiidh laguma hayo manibol wax la dhahdo cid xidhan yahayna ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaataa loo baahan yahay oo cid walba wax midaataa keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsado waxa weeye isaga wax raba isaga ummadan ka ganacsada isagaana wax dooran kara markaan leenahay waa wax keena oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha in wax walba loo keeno ummadii soomaaliyeed waxa loo baahan wax taya leh oo ummadda anfacaya in loo keeno maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay waxaa lambar wan iyo saldhig u ah in dowladduna ay u samayso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga ee private sectorka wuxuu samaynayaa uun mar balaayiin dollar buu wuxuu gelinayaa meel lambar wan ganacsiga waxa u ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorkiisa la yaaraya markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa anfukii in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda lasoo saaro xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay sulaybaan cilmi sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay sayid abaabukar maxamed haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal sooqaad wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaanu ku faaqidnaa kulamada waaweyn ee ka dhaca toddobaadkan sabdid iyo axadda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimier liga sirada talyaaniga liliigaha sbain iyo bundesliigaha dalka jarmalka waxaana ila faaqida alaaba dad aqoon durugsan u leh arrimaha ciyaaraha islamarkaana ka falanqooda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub waxaana galabta barnaamijkeena ku di doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub waxaana barnaamijka marti igu ah siciid deerow dhaqane oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka faallooday ee jooga muqdisho islamarkaana ka howlgala hilinka ciyaaraha ee ciyaarbile t v dalmar cabdulqaadir jamcaale oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha islamarkaana ku sugan muqdisho iyo aamine siciid maxamed oo ah mid ka mid a hablaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee man city dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aamine saciid maxamed oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey liverpool iyo manchester city mahadoo waa dhawaa marka koowaad marka labaad kulankii manchester city iyo liverpool udhexeeyey waxaa laga bartay in manchester city aysan ku tiirsaneyn irlin haland ay tahay koox dhammaanteeda wada socoto daafaceeda dhexdeeda garabkeeda uu kaa dhalin karo kaa caawin karo xitaa ku dar marka qaar goolhayahooda edelson moras wuu caawiyaaye yacnii city waxa ay muujisay inaysan ku tiirsaneen hal ciyaaryahan oo badanaa dhammaan falanqayaasha kulanka kor waxaa la arkaya inay u saadaalinayeen guusha dhanka liverpool oo ay lahaayeen city galabta waxaa ka maqan edel haaland yeelkadeedsa ayadoo haaland maqan yahay ayaa liverpool dhan walba laga baabacsaday haddii ahaleed balbosition weerar si walba dhan walba waa looga fiicnaay oo liverpool keliya waxaa shumaca u shidnaay tobanka daqiiqo ugu horreysay uu saalax goolka koowaad siiyey kadibse markii goolka laga bareejeeyey ilaa daqiiqadihii lasoo laabtay islamarkii waxaa arkeytay saddex daqiiqo gudahood toban daqiiqo gudahood in laba gool laga keenay ilaa markii uu dambeeyay uu super jack grilish oo goolka afraad ka dheliya ciyaartiina ee dhibataba run ahaantii kulankan horta ma ahayn kulan sahlan laakiin manchester city waxay sheegtay markay itixaad stadium joogto haddana saan camal bareshar uu saaran yahay inay tahay koox ismuujin karto liverpool hadday ahaa lahayd kubad wax walba waa la baray oo cashir aad iyo aad u culus ayaa lasoo siiyey si ay ugu cibro qaadato waa mahadsan tahay aamino waxaan siinayaa dalmar cabdulqaadir jamcaale arsenaal waa ay badisay hogaanka waa ay sii dheeraysatay xilli afar gool ay ku garaacday kooxda lidis iyo bal khasaarihii ku dhacay kooxda manchester united oo newcastle garoonka james barg ee ku xasuuqday xilli kaalinta afraadna lagala wareegay soo dhowow mahadw aad u mahadsan tahay run ahaantii marka laga hadlo kooxda manchester united guuldarada ku dhacday ee newcastle ay kala kulantay annagoo usoo noqon doona marka hore arsenaal haddii aan ka hadlo arrinteeda arsenaal waxa ay kusii dhawaanaysaa tallaabo koowaad iyo tallaabo labaad iyo tallaabo saddexaad buu ku guulaysiga horyaalka england premier leaga ee xilli ciyaareedka taasi oo iska cad marka aan eegno kulankii ciyaartay kaasi oo afar gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda leeds waxa uu jawaab u ahaa kooxda manchester city oo doonaysa inay soo dhinto dhibcaha ay ku hogaaminayso kooxda taasi oo ahayd ilaa sideed dhibcood kadib markii liverpool ay ku martisay gurigeeda itixaad stadium ay kaga adkaatay afar gool iyo gool ayaa waxay noqotay in jawaab sidaasi oo kale ay bixiso kooxda marka arsenal waxaan odhan karnaa waddo koowaad iyo waddo labaad iyo wadda saddexaad intaba waxay ugu sii dhawaanaysaa ku guulaysiga horyaalka england premier league iyadoo la eegi doono calaamad su-aalka saaran uu yahay kulamada soo socda ee manchester city newcastle iyo sidoo kale chelsea iyo liverpool haddaan dhanka kale u gudbo kooxda manchester united run ahaantii manchester hadalkeeda waxaa ka weyn in newcastle united sagaal iyo toban sano kadib ay u socoto inay qayb ka soo noqoto kooxaha ciyaaraya koobka horyaalada yurub ee uefa champions leaga oo ay ugu dambeysay tan iyo sanadkii laba kun iyo saddex xilligaasi oo kooxdu wixii ka dambeeyey aysan qayb ka soo noqon kooxaha ciyaaraya marka manchester wixii ku dhacay in laba gool iyo eber looga adkaado guriga kooxda newcastle waxa ay ka dhigan tahay in kooxda manchester united la raacsiiyey wadadii ay ku baxeen kooxaha chelsea iyo liverpool aan idhaahdo kuwaasi oo guuldarooyin la kulmay ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan siiyo saciid deer u dhaqane horyaalka xiisaha badan ee talyaaniga kulamo badan ayaa la ciyaaray iyadoo aanu kasoo qabanayno kulankii u dhexeeyey kooxaha ac milan iyo napoli xili labadaas kooxood ay ku dagaalamayaan hogaanka horyaalka serie eda maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee napoli maadaad u mahadsan tahay v o edan oo ku dhowahay horyaalka italian zere waxa uu ka mid yahay horyaalada ugu xiisaha badan sanadihii u dambeeyeyna xiisihiisa uu sare u soo kacayay kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray waxyaaba aan la filinayn ayaa kasoo baxay kooxo waaweyn ayaa laga adkaaday halka kooxa yaryar oo aan la filinaynay guusha hantaana ay dhinacooda adkaadeen markaad eegto horyaalka italian zere ee sanadkan kooxda kubadda cagta ee s s c napoli ayaa ah kooxda ugu cadcad ee sida weyn looga saadaalinayo hanashada horyaalka italian zere napoli kulankoodii xalay waxay la ciyaareen ac milan iyagoo gurigooda jooga ayaana looga adkaaday afar gool iyo eber taasoo ka dhigan in guuldaro xanuun badan ay kala kulmeen markaad eegto kooxda kubadda cagta ac milan napolina kooxaha waaweyn sidoo kale kooxaha yaryarka sanadkan si aad ayay ula xisaabtamayeen hase yeeshee xalay gurigooda iyagoo jooga ayay kooxda ac milan waxay kala kulmeen guuldaro afar gool iyo ewer xitaa waxay awoodi waayeen in goolka calanka ay dhaliyaan saasoo tahayn haddana mahadow kooxda kubadda cagta ee napoli waa hogaamiyaasha horyaalka italian zere ee toddobaatan kow dhibcood ayay leeyihiin waqti xadirkan lazia ayaa ku xigta konton iyo shan dhibcood ay leeyihiin halka ac milan horta mar hadoo horyaalka sida la wada ogyahay arsenalna hayso weliba dhibco gaaraya ilaa iyo sagaal aniga si walba ay ahaato waxa aan aaminsanahay horyaalka marka ugu dambeyso championska england inay noqon doonto kooxda manchester city oo ugu cadcad waa siday aniga ila tahay fikirkeyga haa dabcan waan siinayaa guusha sababtoo ah waa wax ay hore u samey jirtay arsenal iyadaba muxuma dadaalkeeda laakiin waan arki doonaa dhammaadka xilli ciyaareedka wixii dhaco sidii caadada ahayd inay dhici doonta is ila tahay aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen saciid deerow dhaqane aamine saciid maxamed iyo dalmar cabdulqaadir jimcale tan iyo kulankan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
xubintaasi ciyaaraha toddobaadkana waxaynala socodsiinayey mahad cali xidir gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynay haatan ayaynu wada dhegeysano mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan
يا رسول
wagaaga dhegaystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo